aan ku bilownay sida aad warkaba ku maqasheen waxaa dalkan maraykanka ka socota doorasho ka qabsoomaysa afar iyo toban gobol taasoo tartamihii guul fiican ka keena uu u dhowaanayo inuu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada kama dambaysta ah ee bisha novembar haddaba inta aynan u gelin falanqayn ku saabsan sida loo kala guuleystay bal aynu horta eegno taariikhda siyaasadeed ee labada tartame oo doorashada isreebreebka ah ee xisbiga dimuqraadiga u muuqda in ay noqon doonaan labada musharax ee kale ah joy biden iyo senatarka laga soo doortay gobolka fairman bernie sanders biden waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka xilligii barack obama haddaba warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere oo soo koobaya
madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden oo magaciisa buuxa uu yahay joseph robine biden junior waxa uu dhashay labaatankii novembar sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo afartankii laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ilaa iyo laba kun iyo sagaalkii waxa uu gobolkiisa delaweer u matelaya aqalka sanadka ee koongareeska maraykanka muddo dheer oo jo biden uu aqalkaasi xubin ka ahaa waxa uu markii dambe noqday guddoomiyaha guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee aqalka sanadka marka laga reebo tartanka hadda jo biden laba maroo hore ayuu xilka madaxtinimo usoo tartamay waa sanadihii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii iyo laba kun iyo siddeedii iyadoo tartanka sanadkanina uu ka dhigayo kii saddexaad ee uu xilka madaxweynenimo u galo inta golaha sanadka oo xubinta ka ahaa waxaa lagu xasuustaa inuu ka hor yimid dagaalkii ciraaq ee kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii hase yeeshee waxa uu taageeray kii laba kun iyo labadii isla dalkaasi lagu qaaday waxa uu sidoo kale taageeray in maraykanka iyo neto ay farageliyaan dagaalkii bosniya ee dhacay sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii iyo shan iyo sagaashankii hase yeeshee taariikhdiisa siyaasadda waxaa ugu muuqda markii uu murashax madaxweyne ku-xigeen u noqday barack xuseen obama sannadkii laba kun iyo sagaalkii iyagoo xilkaasi ku guulaystay taasina ay keentay in laba mar oo min afar sana ah ay xilkaasi hayaan waxaa xusid mudan in markii xilkoodu u dhammaaday sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii uu go'aansaday inaanu xilka madaxtinimo u tartamin xilligii ay tartanka ku jireen dadka ay ugu muuqdaan hillary clinton iyo bernie sanders oo hadda ay is hayaan bernie sanders magiciisa oo dhammaystiran waa bernard sanders waxaana uu dhashay bishii sebtembar ee kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo afartankii isagoo hal sano ka weyn ninka ay is hayaan ee jo biden ka hor intaanu gobolkiisa vermont u noqonin xubin ka tirsan aqalka sanadka taasoo soo bilaabatay sannadkii laba kun iyo toddobadii waxa uu horay xubin uga ahaa aqalka hoose ee koongareeska laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii inkastoo uu hadda magaca xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimo ku matelayo hase yeeshee bernie sanders muddadii uu koongareeska ku soo jiray uguma jirin sidii dimuqraadi waxaase uu gobolkiisa ku matelaya xisbiga dhexdhexaadka amaba mustaqilaha loo yaqaano sanders sida aynu soo xusnay hore ayuu xilka madaxtinimo ugu tartamay sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii isagoo ay ka adkaatay hillary clinton oo murashaxnimada xisbiga qaadatay lana tartantay donald j trump murashaxii xilligaas ee xisbiga jamhuuriga oo isagu xilka madaxtinimo markii dambe ku guulaystay bernard sanders waxa uu haystaa diinta yuhuudda ilaa xilligii uu jaamacadda dhiganayay waxa u doodi jiray sinaanta isirka ololihiisa hadda waxa uu iska diidaa taageerada dhaqaale ee ka timaada shirkadaha waaweyn waxaanuu ku tiirsan yahay taageerada dadka ee dhinaca internetka iyadoo celcelisahaan lacagta u helo ay tahay toddobiyo labaatan dollar qofkiiba sanders ayaa doonaya in doorashadan afar iyo tobanka gobol ka socota uu kala tago natiijada ugu wanaagsan si dadka isaga taageersan ay dhiirigelin u siiso oo uu gobollada hadhsan ugu guulaysto mahadsaned sandheere maxamed cabdi xasan sandheere ayaana warbixintaasi ku saabsanay taariikhda labada musharax ee ugu cadcad doorashadii talaadadii ka dhacday ee haddana tirinteedu weli aana lasoo gebagabayn ee dalkan maraykanka hay sandheere maxaa inoo xiga nuurow sida aynu soo sheegnay waxaa doorasho ay ka socota afar iyo toban gobol oo dalka maraykanka ah iyadoo natiijada gobolada qaarkood ay soo baxeen haddaba sida loo kala badiyey iyo waxaa natiijooyinkan caawa ay tartamayaasha uga dhigan yihiin ayaa waxaa nala falanqeynayo khadka telefoonka si toosa ugu jira cabdiqafaar cabdi wardheere oo siyaasadda maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia iyo jibriil ow maxamed oo barakaha jaamacadda ohio state gobolka ohio ee dalka maraykanka marka hore waxaan jeclahay labadiinaba salaan iyo soo dhoweyn kadib aan ku bilaaba cabdikhafaar si guud sidee ayay tartamayaashu ugu kala guulaysteen gobolladii lagu tartamay cabdikafaarow run ahaantii waxaad moodaa hadda inuu horeeyo joe biden oo ilaa iyo hadda toddoba gobol qaaday ninka la yidhaahdo sandersna markii hore inkastoo uu laba gobol oo hore horey u haystay haddana hadda laba hor leh ayuu ku daray oo ay kamid yihiin oklahoma iyo meesha gobolka isaga uu kasoo jeedo marka weli waa bilow laakiin run ahaantiina waxaad moodaa oo aada usoo cusub hadda laba shay waa midoo joe biden horumarka hadda uu ka gaaray dadku aad bay ula yaabanaayeen oo maadaama uu markii hore aada ugu khasaaray goboladii hore hadda waxaad moodaa inuu koonfurtii oo dhan uu dhammaan sidii fiicnaa sidii si la rabay sidii la rabay si ka fiican inuu u qaaday baad moodaa tirada keliya maahae weliba inuu ku guulaystay maaragtay delegateska dhankooda uu hadda aada ugaga horeeyo waan gartay jibriil sida uu cabdikhafaar sheegay guulahan qaarkood lama filayn marka laga hadlayo joe biden maxaad ka odhan lahayd
runtii horta tartankani wuxuu ku bilowday waxaa ka qaybgelayay markiisii hore dad gaaraya ilaa iyo sagaal iyo labaatan qof tiradaas aadka u faraha badan afar iyo labaatan ka mid a ayaa tartankii ka hartay taa waxay keentay inuu isu soo koobmo oo dadka tartamaya ay runtii koobmaan shan ayaa hadda tartamaysa joe biden iyo sanders waa labada nin oo ugu taageerada badan oo ugu runtii dadaalka badan sanders goboladii hore oo hadda ka hor lasoo maray oo afarta ahaa saddex kamid a laba kamid a ayuu ku guulaystay gobolka south carolina keliya ayuu ku guulaystay biden xoogaa marka cambaynkiisa ama ololihiisa wuxuu u socday si aan aada u xawaaro badnayn taa marka haatan waxaa dhacday in dad badani ka baxeen tartankii ayna taageereen joe biden iyo tartankiisa ninkan oo madaxweyne ku-xigeen hore ahaa nin dhexdhexaada ah nin dadka madowga ah taageero aada u badan ka haysta ah ayaa runtii gobolada codeeyey maanta waxay ahaayeen gobollo matela dalka maraykanka afar iyo tobankaas gobol iyo deegaankaas loo yaqaan american samowa oo ka tirsan dalka maraykanka intaba runtii codad aada u fara badan ayuu ka helayey waxaana codeynaya dad gaaraya ilaa boqol iyo soddon milyan ayaa degan deegaamadaas waxaa la tirinaya marka waa ergada gobol walba uu leeyahay gobolada qaarkood waxay leeyihiin erga aada u fara badan tusaale ahaan ergada dalka maraykanka guud ahaan boqol kiiba soddon iyo saddex ayaa maanta loo codeynayey oo la kala qaadanayay marka joe biden runtii taageeradaas uu ka helay dadka ka baxay cambaynka iyo taageero aada u fara badan oo uu ka helay dadka madowga ah ayaa horseeday laleeyahay inuu guulo aada u waaweyn soo hooyo doorashadan ka dhacday talaadada dalka maraykanka waan gartay cabdikafaar biden laguma tirinaynin gobolada sida virginia oo kale maxaa isbedelay
waxaa isbedelay laba arrimood baa ugu weyneyd mid waxa weeye goboladan koonfurta ah oo dadka madowga ah uu ku badan yahay dadka madowga ahna taageero aada u fiican ayuu ka haystaa ninka la yidhahda joe biden sababtoo ah waa madaxweyne ku-xigeenkii hore oo obama oo sideed sano ay isla soo shaqaynayeen waa nin dhexdhexaada waxyaabo badan oo ay waxaa jira iyagu ay ku yaqaanaan oo maadaama uu markii hore shuruuc badan oo uu ka qayb qaatay xagga civil rightska ama waxaan loo yaqaano maaragta xuquuqda dadka laga tirada badan yahay iyo intii uu sanadka ku jiray iyo wuxuu kuleeyahay credit ama maaragtay aqoonsi fiican buu ka haystaa dadkaas minoritiga taas midda koowaad bay ahayd midda labaadna waxay ahayd run ahaantii isagoo markii horeba strategically ama markii hore intii ololaha uu bilaabayay ilaa iyo ka hor intii xataa labadii state ugu horeysay ka hor inuu ku talagalsanaa inuu xoogga saaro oo uu organization ama uu ka sameeyey abaabul xoog badan oo dhulka ah oo albaabada laysku garaacayay marka masalan virginia oo kale waxaad arkaysaa dad aada u fara badan oo albaabka kugu soo garaacaya oo gacanta ku wada marka laga reebo social media iyo waxaas dadkiibaa soconaya oo kaararkii iyo wata marka habkii uu isu habeynayay iyo targetingkii uu isku dayay inuu aada iyo aada xoogga u saaro inuu hoos salka kasoo abaabulo dadka iyo creditkaas ama maaragtay markaas awoodda uu ku lahaa dadka laga tirada badan yaho madowga u badan labadaas arrimood oo isbiirsaday baad moodaa inay runtii aada u kiciyaan kadibna markuu stateki ugu horreeyey ku guulaystay oo uu ku guulaystay south koonfurta carolina south carolina dhulka la yidhaahdo waxaad moodaa stateyadii kaleo dhan oo koonfurta ahaa inay markaas inay ku daydeen waan gartay jibriil maxaa ku dhacay murashaxiintii kale marka laga tago labadan anugu ka hadlayno
runtii waxaa loo kala baxay xisbiga dimuqraadiga uu u kala baxay laba qaybood qayb doonaysa isbedel in la helo oo mabaadi aaminsan tusaale ahaan arrimaha isbedelka cimilada arrimaha caafimaadka arrimaha dhaqaalaha arrimo saas oo kale ah oo runtii madaxweyne trump uu ka gaabiyey dad aaminsan in wax laga bedelo ayaa aada waxay ugu ololeynayaan in isbedel aada u weyn dhinaca bidixda ah loo aado oo barneson bars ayaa dhankaas aada xag jir ugu ah dadka kale oo inta badan runtii maanta dadka codeeye ah waxay oo biden uu codka ka helay waxay u doodayeen ama raadinayeen qof ka adkaan kara donald trump oo midayn kara codka xisbiga dimuqraadiga ah oo soo saari kara codkoodii kii dhexdhexaad ahaa iyo kii geeska jiray intaba marka waxa isbedelay oo runtii isbedelka ugu weyn oo ay la qarsoomeen murashaxiinta kale waa arrintaas iyada ah dadka kale ee tartamaya nin ka mid ah michael bloomberg oo ahaan jiray guddoomiyihii magaalada new york isagu wuxuu soo galay oo codkii ugu horreeyey uu raadsaday doorashadan talaadada dhacday ka hor kuma aanu jirin codbixinta lacag aada u fara badan ayuu ku bixiyey oo asaga jeedkiisa uu ka bixiyey inuu doorashada soo galo qorshuhuna wuxuu ahaa inuu muuqasho aada u weyn helo doorashadan dhacday hase yeeshee waxay u muuqataa inuusan wax badan heli kari doonin qofka ugu runtii aadka loogu hadalhayn badan yahay waxa weeyaan warren oo ah senatarada elizabeth warren laga soo doortay gobolka massachusetts gobolkeedii ayaa waxaa ka taagan saddex qaybood ayaa codka u kala qaybsamay biden ayaa hadda u horeeya laakiin waa la isku hayaa oo sanders iyo biden iyo iyadii oo gobolka laga soo doortay ayaa isku haya sidii taariikhdu ahaan jirtayna qofkii gobolkiisa looga adkaado dabcan waxaa jiray inay ka hari jireen oo michael marco rubio oo trump uu uga adkaaday florida sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waa asaga ka haray doorashada marka waxaa la rajeynayaa haddii looga adkaado gobolkeeda massachusetts inay ka hari doonto tartanka oo sidaas ay kusii yaraan doonaan dadka xataa ka qeybgalaya tartankan waan gartay cabdikafaar iyo jibriil ku jira waan idinku soo noqon doonaa nuur haye waa tahay waa mahadsan tahay sandheere gobolka minnesota oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan maraykanka waxa uu ka mid ahaa afar iyo tobankii gobol ee doorashadu ay ka dhacday talaadadii waxaa hadda si toos ah khadka magaalada minneabolis ugu jira wariyahena maxamuud mascade mascade waa mahadsan tahay bal soomaalidii iyo gobolka minnesota bayay u codayeen caawa
aad baad u mahadsan tahay nuur gobolka minnesota codayntiisii goor dhoweyd ayaa lagu dhawaaqay waxaana ku guulaystay joe biden oo gobolka minnesota codkiisa ku guulaystay soomaalida gobolkan ku dhaqanna dabcan waxay ahaayeen dad u kala jaban labada dhinac oo bernie sanders iyo joe biden ayay la kala jireen waxaa jirta in gobolka minnesota ee gabadha soomaalida laga doortay golaha congaresska ee maraykan ka tirsan ilhaan cumar iyadu aada ugu ololeynaysay bernie sanders taasina ay keentay soomaali badan inay dhinaciisa aadaan laakiin waxaa xaqiiqo ahayd shalayto goobaha codbixinta inaad arkaysay soomaali labada dhinac la kala safan waxaana la kulmay qaar ka mida soomaalidii labada dhinac ahaa oo iyagu iiga waramayay sababaha ay ku kala xulanayeen joe biden iyo bernie sanders laba dhalinyaraha oo kamida oo lakala yidhaahdo a k xasan iyo idris cabdi ayaana ka mid ahaa dadkii aan la kulmay a k xasan ayaan ku horumaray waxaanan weydiiyey sababta waxaan u malaynayaa bernie sanders inuu ahaa nin hadda ka hor cambaign weyn soo galay twenty sixteenka oo hillary ay ka qaaday waa ninka oo kicini kara dhalinyarada iyo dadka averageka
waa gartay idris adigu joe biden maxaad ugu arkaysaa inuu donald trump ka guulaysan karay horta waxaan u arkaya waxaa waaye wadankan dhaawac weyn baa soo gaaray markii ninkan trump la dhaho u qabsaday madaxtinimada wadanka marka wadankan dhaawacaas asaga eh soo gaaray maanta waxaa waaye issueska lagama hadli karo waa in un maaragtay laga hadlo sida loo heli lahaa mas-uul dhexdhexaad ah oo haddana daacad ah oo maaragtay dadki isku keeni karo so waxaan u arkay maaragtay inuu joe biden uu noqon karo haddii issues waxaas laga baxa inuu noqon karo ninkii maanta wadanka uu isku keeni lahaa maadaama wadanka dhaawac weyn oo maaragtay wadanka uu kala tagsan yahay eki xasan dabcan dooda idris uu soo jeedinayo waa midda inta badan ee xisbiga dimuquraadiga hogaamiyaashiisu ay isla jexjeexayaan ama ay hadal hayaan waxaana haatan soo baxaya in xataa dadkii iyagu la tartamayey bernie sanders iyo joe biden markii ay ka tageen oo ugu dambeysay haweeneyda gobolka minnesota ay leeyihiin waxaanu taageeraynaa joe biden sideed u arkaysaa marka adigu bernie sanders inuu dadka isku keeni karayo isla markaasina uu guul ka keeni karo doorashada lagaga hortegayo donald trump haddiiba loo arkayo nin dhinac u janjeera inuu yahay
wallaahi haddii la fiiriyo dhinaca oo studentiga dhalinyarada waxbarashada waa nin rekorkiisa marka la fiiriyo intii uu ku jiray sanadka iyo intuu xilka hayay nin oo la dhihi karo oo waxyaalo u qabtay dadka dhihi karaan weligiis muu bedelin waaye ani ahaan waxa u aaminsana joe biden waa nin isbebedelay oo marbo hadalkiisa haddana maalin maalinba wax keenayo bernie sanders waxa waaye nin markana macquul leh oo wuxuu dhawaa sameynaya sameynaya aniga midda ugu badan waxa waaye student reliefka in caro- dadka een, ah, dhalinyarada oo lacagta badan lagu leeyahay ee waxbarashada inuu ka cafiyo
waa gartay Eh, idris dad fara badan oo dhallinyaro ah ayaa ka mida dadka u ololeynaya in uu bernie sanders guulaysto Eh, waxyaabahay aadka u eegayaana waxaa ka mida matalan caafimaadka iyo waxbarashada ee kii uu ka dhawaajiyey Eh, joe biden nin siyaasiya muddo fara badan eh, sideed sano waddankan madaxweyne ku-xigeen ka soo ahaa soo laysma odhan karo eh, siyaasadda uu wato bernie sanders ayaa ah mid eh, jid cusub u jeexaysa eh, dhallinyarada iyo gebi ahaanba dadka ee laga tirada badan yahay soomaalidu ku jirto oo kale waan arkaya soomaali fara badan iyo eh, dadka soo galeetiga waddankan inay aragtidiisa ku qanacsan yihiin En, ah, horta mascada ninkan walaalkay oo maaragtay eke waan ku raacsanahay arrimaha iyada uu ku taageerayo ninka bani sanders ay dhahaan nin diidaya ma laha maaragtay inuu helo caafimaad free eh nin diidaya ma laha maaragtay inuu helo en, ah, waxbarasho free eh nin diidaya ma laha lamankii oo maaragtay lagu lahaa in laga cafiyo taasoo idil waan ku raacsanahay ilaa su-aasha taasho waxaa waaye waxaad u malaysaa waxyar ninkan bani sanders ay leeyihiin badi en, ah, en, ah, maxaa la dhahay ololaha u wado inay ololo ku salaysan kooxaysi ay tahay oo maaragtay ajendayo kooxaysi koox koox ay wataan ay tahay oo mainstream agenda aysa ahayn midda kalena waxa waaye en, ma laisku raacsan yahay waaye free educationkan uu ka hadlayo ma laisku raacsan yahay wadanka ma- dadka ma isku raacsan yihiin waaye su-aasha taasho in maarata waxyaalahan uu sheego dad badan oo waxaa jira demoqraatiga oo leeyihiin you know en, anaga ma ogolin maaragtay inay aniga wa- waxaan soo bixiyey fees dadka fiiska ha bixiyaan En, caafimaad eh, maaragtay ninka ha u shaqaysto dad leeyihiin ajendaga waa ajendaga berri markii xasilooni ay jirto oo maaragtay dagaal uusa jirin oo maaragtay nin lala tartama ay jirin waddanka uu dhaawac u ahayn waa ajenda berri lasoo jeedin laakiin ajendaga maanta taagan kaas asaga maaha midka maanta taagan waxaa waaye inaan helno qof dhexdhexaad eh oo maaragtay dadka isku keeni karo oo maaragtay en, ah, en, Donald Trump meesha saari karo.
ah, donald trumpna meesha ka saari karo Eh, waa gartay eke haddii loo arkayo eh, bernie sanders in uu yahay qof eh, aragtidiisa dadka maraykanka oo dhan aan ku qanci karin waxaa jira dad republican oo jamhuuriya oo donald trump kasoo horjeeda laakiin ay ku adag tahay aragtida bernie sanders oo kale inay qaataan adigu ma waxaad doonaysaa marka dimuqraadigu mar kale inuu guuldaraysto En, ah, maye anaga inaa guulaysano mar damba mar kasta waa rabnaa En, ah, maye en, bernie sanders waa nin en, ah, dadka ay dhali- weliba siiba en, ah, ma- odayaasha dadka hore ay u codayn lahaayeen 2016ka maaha inuu guuldaro u keenay asaga xisbiga waa hillary clinton oo qofka oo en, ah, Maya, laakiin naamiyey.
isaga waxaa leeyahay aragtida uu qabo ma ahan mid labada dhinac isku soo jiidi karta xataa waxaa suuragala dad dimuqraadiga ahaa inaysan aragtidiisa ku qabci karin marka marka la eego labada nin qofka ugu fursada badan waxaa loo arkayaa baa leeyahay in uu noqon karo joe biden aragtidaas adigu marka eh, ma qabtaa eh, ma rumaysan tahayse bernie sanders inuu ka guuleysan karayo eh, madaxweyne donald trump Ah, maya aniga ma aaminsani sababta en, kambeenka badan ee dadka soo baxo dhalinyarada hadday soo baxaan oo en, ah, kambeenka hadda uu wado Bernie- bernie sanders iyo 2016 buu waday haddii aniga waxaa aaminsanahay haddii uu heli lahaa xisbiga naaminihii 2016 inuu soo bixi lahaa anay aaminsanahay oo haddana uu uu ka guuleysan karaa oo mise- haddana ku guuleysan karo waa tahay aad baa umahadsantihi labadiinaba
Eh, nuurow marka eh, sidaasi a k iyo eh, idris ay ugu kala duwan yihiin eh, aragtida laga qabo labadan eh, musharaxa ee u tartamaya xilka madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga ayaa soomaalidu gobolka ay aada ugu kala duwanaayeen aragtidooda waxaase caawa guusha uu ka gaaray joe biden gobolka minnesota ay wax fara badan dabcan ka bedeli doontaa aragtidii laga qabay gobolka minnesota oo markii hore loo arkayey meelaha uu bernie sanders ku guuleysan karay inay tahay laakiin soomaalidu haatan waxaan filayaa dhinaca joe biden inay aadi doonaan mar haddii gobolkoodii uu ku guuleysto joe biden waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud mascad oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray waayahay nuur weli waxaa inoogu jira khadka cabdikafaar cabdi wardheer oo ku sugan gobolka virginia iyo jibriilow maxamed oo ku sugan gobolka ohio haddii aanu tago cabdikafaar gobolada aadka u eh, dhibcaha badan ee marka laga hadlaya delegateska amaba ergooyinka waa laba golo weli aanu natiijadii soo bixin oo kale ah gobolka california iyo gobolka texas marka california dabcan saddex saacadood bay inaga sii dambaysaa weli xitaa lama soo xidhin eh, sanaadiiqdii codbixinta Eh, laakiin haddaynu texas ku horumarno eh, xaalku siduu u socdaa
Eh, texas waxay ahayd eh, gobolada lalahaa eh, bernie sanders wuu qaadayaa oo runtii eh, labaduba labadaas waaweynba waxaa lagu tuhmayay inuu qaadayo laakiin markii koonfurtii kaleo dhan uu biden ka keenay guulo aada u waaweyn shaki weyn baa hadda galay inuu maaragtay intii la rabay uu ka horeyn doono waxaa xusid mudan oo oo runtii la rabaa in loo fiirsado iyaduna waxa weeye labada nin oo tartamaya ninna dadku waxay ugu soo baxayaan waa nin dhexdhexaad ahoo laga yaabo inuu ka adkaado ninka la yidhaahdo trump markii laysugu tago doorashada weyn ninna waxa weeye dadka yaa soo saari kara donald ninka la biden ninka la sanders wuxuu soo saari karaa dad aada u fara badan dhalinyaradii iyo dad ciiddaa ka badan buu leeyahay oo usoo baxaya marka waxaa laga baqayaa doorashada lana texas iyo californiana laga ogaan doonaa tirada dadka soo baxaya oo codaynaya aad bay muhim u tahay oo somet marmarka qaarkood iyadaa keenta iyadaa lagu ogaadaa inuu ninkaasi adkaan doono iyo in kale waa soo bixida dadka weeye marka hadda adigu waxaad moodaa labadaas gobol inuu labadaba isagu hadda horeeyaa la moodaa sababtoo dadkiisu waa ka xamaasad badan yahay dadka joe biden waan garta jibriil su-aasha u dambaysa california aynu ka hadalno iyo dabcan aan ognahay in tirada wafuudda ee gobolkaasi ay aada u badan tahay ninka la idhaahdo sanders natiijo nooceeya ayuu ka keeni karaya gobolkaas oo ay degeyin dad badan oo latina ah latinaduna isagay aada u taageersan yihin waa sida sheegtay samdheere latinada oo taageersan iyo isaga oo runtii aada dadaal u geliyay gobolka california waxay ku xirnaan doontaa arrinta guushiisa iyo guuldaradiisa sida dadka usoo baxaan oo u codeeyaan dabcan gobollo badan oo aada loo soo baxay sida tusaale ahaan gobolka virginia oo dadkii laba kun iyo lix iyo tobankii codeeyay labana laab ay codeeyeen ayaa haddana looga guulaystay sanders marka soo bixidii xataa iyo dadka inay codbixintooda dhiibtaan waxaa laga yaabaa inaysan guul u horseedin weli ma xirmin codbixintii waxay ku xiran tahay laakiin ay ku xiran tahay had iyo goor sida dadku ay soo soo baxaan oo codka ay usiiyaan weliba gaar ahaan dadka aadka u dhalinta yar gobolada qaar dadka dhalinyarada ah boqol kiiba shan iyo toban iyo wax lamid a inay codeeyeen ayaa la sheegayay haddii marka tiradaas tiro aada uga badan oo dhalinyaro ay codeeyaan dadka latinada iyona aada u codeeyaan waxaa ku xoog badan sanders halka uu biden ku xoog badan yahay dadka madowga ah iyo gudyaga kale ee laga tirada badan yahay marka waxaa la rajeynayaa kolley isagu horey ayuu usii sheegay sanders oo uu runtii ku ballan qaaday inuu ku guuleysanayo california oo uu dadaal fara badanna gelinayo marka wuuna geliyey natiijadii un baan sugaynaa markaas waan gartay aad baad umahadsantihiin jibriil maxamed oo ku sugan gobolka ohio iyo cabdiqafaar cabdi wardheer oo ku sugan gobolka virginia aad baad umahadsantihiin waxay nala falanqaynayeen doorashada caawa ka socota dalka maraykanka gebagabada idaacadda ayaynu ku saqaynaa nuur waa heestii suldhabaalan malaynayaa aad iyo aad dhegeystayaasha waxaan u haynaa heestaasi waxaa ku luuqeynaya cabdiraxmaan dheere iyo saare axmed jaamac dhegeysi wacan sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugu simaygaho aan kula sugaaye kugu simaygaho
heestaasi suldhabaale iyo fanaaniinta cabdiraxmaan dheer iyo allah u naxariistay zaare axmed jaamac ayaanu idinkaga tegaynaa nuur xasan oo nuur bakhaari bashiir abikar oo dhinaca soo saarista iyo anigoo maxamed cabdi dhammaantu waxaan lenahay sidaas iyo subax wanaagsan
cirku sagaal daruure subaxdii uu leeyahay waxaa laga sugaa saagaasha roobkiyo xilli seerba weyde inaa gurahasadiyo calaa waxaa laga sugaa saadaasha roobkiyo xilli seerma weyde inaa gurahasadiyo calaa iyo si alla mooye kasalgaadhe caashaqa kasalgaadhe caashaqa iyo si alla mooye kasalgaadhe caashaqa kasalgaadhe caashaqa